halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o eda ood si toos uga dhagaysanaysaan mawjadaha magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad caalamka ku sugan tihiinba waa sabti bisha oktoobarna waa shan sannadka labada kun iyo sagaaliyo tobanka saacadda afrikada bari waa lixdii iyo barhkii subaxnimo idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa si wada jira idinla socodsiinaya sahraa cabdi axmed iyo aniga oo ah cabdixaafi dacawir ismaaciil
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena subaxnimo waxaa ka mid a qaxooti soomaaliyeed oo dhan oo laga dejiyey dekedda magaalada berbera
amni darrada ka jirta soomaaliya ayuu yidhi culayska qaxoontiga oo jira dadka doonaya in lagu celiyo guryahoodii waannu taageeri karnaa dadka marka aanu geyno berbera wixii aanu u qaban karno waanu waxaa kale oo aad maqli doontaan warar la xidhiidha doorashada dalka kanada sidoo kale waxaannu idiin haynaa waraysi aanu la yeelanay wasiirka shaqaalaynta gobolka minnesota oo ka hadlayo dilalka dhallinyarada qodobadaas iyo kuwo kaleba barnaamijkeenna subaxnimo ayaan idinkugu haynaa balse marka hore warkii dunida
maalintii shanaad oo ay mudaharaad ka socdaan dalka ciraaq ayay ciidamada ammaanku rasaas nool iyo gaasta dadka kaga ilmaysiisa ku rideen kumanaan qof oo ku dibadbaxaya magaalada baqhdaad iyagoo dilay sagaal iyo toban qof halka tobannaan kalena ay ku dhaawaceen dadka ilaa iyo iminka ku dhintay dibadbaxyadaasi ka socda magaalada baqhdaad iyo dhowr magaalo oo ku yaalla koonfurta dalka ayaa gaadhaya boqol qof dadka mudaharaadaya ayaa diiday baaqya ay dowladda iyo hogaamiyeyaasha diimuhu u soo jeediyeen inay dejiyaan xaaladda iyagoo deegaamo badan oo ku yaalla baqhdaadna ku gubay taayiro dibadbaxyadan ayaa ka bilowday dad aan badnayn oo dalbanayay shaqooyin iyo in la horumaraya adeegyada bulshada sida biyaha iyo korontada markii dambese isu rogay isu soo baxyo waaweyn oo ay dadku ku dalbanayaan in la joojiyo musuq maasuqa dalkaasi qaniga ah ee afartanka milyan ee qof ku nool yihiin ee ragaadiyey dad gaaraya afar kun oo qof ayaa ilaa iyo iminka waxyeelooyin ka soo gaadheen mudaharaadada afartii maalmood ee u dambeeyey sarkaalka ugu sarreeya ee qaramada midoobay ee ciraaq jeni hennis balashert ayaa ku baaqday in rabshadaha lasoo aafjaro kooxo afka soo duubtay oo hubaysan ayaa waxa ay weerareen saddex telefishin oo ku yaalla magaalada baqhdaad ayna ka mid yihiin muuqbaahiyaha alcarabiya t v gaar loo leeyahay oo la yidhaahdo dajla iyo muuqbaahiyaha n r t iyagoo waxyeeleeyey shaqaalihii burburiyeyna qalabkii tiifiyadaasi
ninka wadaxaajoodka u qaabilsan kuuriyada waqooyi ayaa waxa uu sheegay in wadahadallo sare oo ku salaysan nukliyerka ay shalay oo sabtiya ku yeesheen magaalada stockholm islamarkaasina uu dhex maray dowladda maraykanka iyo kuuriyada waqooyi wadaxaajoodkan looma fulinin sidii aan filaynay sidaas waxaa yidhi kim yon gil oo isagu ah u qaybsanaha waqooyiga kuuriya arrimaha wadaxaajoodkan isagoo hortaagnaa pyongyang safaaradda ay ku leeyihiin stockholm haddaba waxaa wadaxaajoodkan ay imaanayaan wakhtigan tooska ah iyadoo madaxweynaha dalka maraykanka donald trump iyo sidoo kaleeto hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jun un ay isku raaceen bishii juun in dib loo bilaabo wadaxaajoodyo labada dhinac ay leeyihiin inkastooo bishii febraayo haddana shirarkii ka dhacay vienna kadib ay dib u dhac ku yimaadeen in wadahadalladaasi ay sii socdaan febraayo ayaa wadaxaajoodka labada dhinac waxa uu noqday mid meesha ka baxay kadib markii la sheegay in cunaqabateen hor leh la saarayo kuuriyada waqooyi sababo la xiriira horumarinta barnaamijkeeda nukliyerka xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka mike bombeona waxa uu ka sheegay isaga oo jooga sabtidii shalay ahayd griiga in ay ku hanwan yihiin in wadaxaajoodyadan ay ka soo baxaan wax miro dhal ah ururka caalamiga ah ee muhaajiriinta ayaa boqol afartan iyo toddoba qof oo qaxooti ah dalka yeman ka soo celiyey ayagoo geeya magaalada berbera dadkan qaxootiga ah ayaa waxaa ku jira konton iyo lix caruur ah ayadoo la doonayo in laga qaado magaalo xeebeedaasi iyadoo doon looga soo qaadaan iraahda magaalo xeebeedda cadan islamarkaasina laga dejiyey magaalo xeebeedda berbera afhayeenka hay-adda muhaajiriinta qaramada midoobey u qaabilsan qaxootiga joel milman ayaa waxa uu sheegay in dadkan ay qaabileen saraakiil ka socda dowladda iyo sidoo kale hay-adaha ka shaqeeya arrimaha bini'aadanimada warbixintan waxaa ka soo dirtay magaalada geneef wariyaha v o eda lisa shalain waxaase soo jeedinaya cabdixaafid cawil ismaaciil iyadoo xiisadda colaadaha ee ka taagan dalka yeman ay saameyn weyn ku yeelatay dhaqaalaha iyo ammaanka dalka ayaa xaalad bani'aadnimo oo adag ay la soo daristay muhaajiriinta iyo qaxoontiga ku nool dalkaasi iyadooo ay ku adkaatay nolol maalmeedkii sida uu sheegay afhayeenka hay-adda muhaajiriinta ee ururka qaramada midoobay mashruuca dadka qaxoontiga ah lagu celinayo waxaa maalgeliyey hay-adaha samafalka ee boqor salmaan iyo hay-adda daryeelka bani'aadanka ee dalka kuweyt tan iyo intii uu mashruucani bilowday ayaa waxaa la guriyageeyey qaxoonti gaadhaya kun iyo shan boqol oo qof oo soomaaliya labada boqol iyo kontonka kun ee qaxoontiga ku sugan dalka yeman waxaa ugu badan soomaali qaarkood ay sideedamaadkii yimaadeen dalka iyo markii ay dowladdii soomaaliya burburtay ammaankii ay qaxoontiga soomaalidu u raadsadeen dalka yeman ayaa faraha ka baxay iyadoo dalkaasi afartii sannadood ee u dambeeyey ay ka socdeen dagaallo sokeeya oo keenay xiisaddii bani'aadnimo ee ugu darnayd afhayeen u hadlay ururka qaramada midoobay ayaa v o eda u sheegay in weli soomaaliya aanay ku habboonayn in qaxoonti lagu celiyo laakiin waxa uu intaasi raaciyey in dadka iyagu iskood u dalbadaa in la guryageeyo la caawin doono amni darrada ka jirta soomaaliya ayuu yidhi culayska qaxoontiga oo jira dadka doonaya in lagu celiyo guryahoodii waannu taageeri karnaa dadka marka aanu geyno berbera wixii aannu u qaban karno waannu ku saacidi doonaa balse meesha ay uga sii gudbayaan iyaga ayaa xor u ah ayuu intaasi raaciyey warbixintii wariyaha v o eda ee geneva liisa shalayn ee halkaasi ka soo dirtay oo cabdixaafid cawil ismaaciil uu nala socodsiinaya weli waxaad nagala socotaana washington
xamse urfa oo ah wasiirka shaqaalaynta ee gobolka minnesota ayaa dhowaan waxaa la guddoonsiiyey oo lagu siiyey magaalada washington abaalmarinta ay bixiso hay-adda alliance for beace ee ka shaqaysa nabadda waxaa abaalmarinta uu ku mutaystay inuu si fiican uga shaqeeyey ayaa la yidhi xagga nabadda dadyagoo wada degan minneabolis waxa uu haddaba xamse warfa oo istuudiyoga v o a ee washington ugu soo booqday uu sahre cabdi axmed uga warramay dilalka dhallinyarada iyo caqabadaha shaqa la'aaneed ee ka jirta gobolkaasi
sahra aad baad u mahadsan tahay waxaan muddo ka shaqaynayey maaragtay isku soo dhowaanshaha dadka muslimiinta ah dadka soomaalida ah iyo dadkaan waddankan ugu nimid hay-addan oo hay-adda ugu weyn adduunka ee maaragtay xalinta khilaafaadka iyo isku soo dhowaanshaha bulshada ka shaqeysa ayaa shirkooda sanadla ahaa oo afartan iyo saddex waddan looga kala yimid ayaan kasoo qayb galay waxaana sharaf ii ahayd inay sanadkan bilad sharafta maaragtay igu siiyeen howlahan ka wada gobolka minnesota oo ah in aan loo arag dadka muslimiinta ah dadka qaxootiga ah dadka soomaalida ah dad wadanka cadow u ah ee loo arka dad wadankii horumarkiisii qayb ka ah xoojinayana midnimada iyo isku soo dhowaanshaha maaragtay iyadoo lagu kala duwan yahay luuqadda diinta dhaqanka in haddana laga wada shaqayn karo maaragtay wanaagga iyo horumarka waata xamse intaan ogahay nin dhalinyaro firfircoonoo waxbartana waa tahay muddana bulshada soomaalida gobolkaas oad kusoo dhex jirtay marka laga soo tago xilkan hadda aad heysid marka maxay kaaga dhigan tahay in la aqoonsado dadaal aad u qabanaysa bulshada sharaf bay ii tahay sharaf bay u tahay dadka soomaaliyeed iyo dadka muslimiinta ah dad badan oo runtii dadaal sameeyaa jira marka dadkaas un baanan ka mid ahay marka waa guul dadkaas oo dhan maaragtay usoo hoyatay weeye waxayna muujinaysaa runtii miisaanka dadka soomaalida ah iyo dadka muslimiinta ay ku yeelanayaan gobolka minnesota iyo waddanka maraykankaba marba marka ka dambeysa wuu sii xoogeysanayaa dad maaragtay firfircoon dad shaqo badan maaragtay qabto firfircooni shaqo ka muuqato dad maaragtay waddankoodii ka yimaadeenna raba inay wax taraan meeshanna inay wax ka noqdaan doonaya marka taas un baan anigu tusaale un hadda maaragtay ugu noqday laakiin dad badan oo dadaalkan ku jiro badan baa jira oo gobollo kala duwan oo maaragtay soomaaliyeed ah marka sharaf bay runtii ii tahay anoo matelaya magaca soomaaliyeed iyo dadka muslimiinta ahba waa tahay waxaa jirto xamse in gobolka aad ka timid oo hadda aad ku jirta dowladda hoose in dhalinyaro fara badan oo soomaaliyeed ay ku dhaqan yihiin caqabada dilalka dhalinyaradana ay jirtay kii hadda ugu dambeeyaba ha ahaatee toddobaadkan dhexdiisa oo shalay la duugay ama la aasay aan iraahdo marka dhibaatooyinka heesta dhalinyarada soomaalida maxaad ku tilmaami lahayd horta waxaan jeclaan lahaa marka hore inaan qeexo runtii dadaalka dhalinyarada soomaaliyeed badankoodu waa dad maaragtay waxbarasho barta aqoon leh dadaal badan sameeya marka horta ciladuhu soomaaliya dhallinyaradeed oo dhan ma wada haysato laakiin kuway sida gaarka u haysato waa arrin aan la inkiri karin weeye waxaan qiyaasayaa sanadkan ku dhowaad labaatameeyo ayaa u dhintay maxabad ama maaragtay daroogo u dhintay waxay u baahan tahay iyo wada shaqayn ka dhex maaragtay abuuranta iskuulaadka waalidka adeega bulshada oo runtii la xoojiyo si dadka dhallinyarada u helaan maaragtay adeega ay u baahan yihiin iyo ta ugu muhiimsan dhallinyaradu inay dareemaan inay maaragtay waalid iyo community maaragtay jaaliya taageerisa inuu garab taagan yahay lana soo dhoweeyo isfahanshaha maaragtay waalidka iyo ilmaha ka dhexeeya inta badan waalidku waxay ka qabaan expectation rajo qaabkay u rabaan carruurtooda inay noolaadaan dhallinyaraduna de maadaamay ku jiraan dad kala duwan iyo bulsho kala duwan waxaa dhici karta marka qaarkood sida waalidkood u doonaya inayna iyaku wax u dooninin marka seen iskugu soo dhoweynaa labadaas waxay qayb weyn ka qaadanaysaa inay soo yareyso dhibaatooyinkan dhallinyarada soomaaliyeed qaarkood haysataa waata dad badan waxay isweydiin karaan ilmahan isdildilaya ama dhimanaya ama dhaawacmayo soo familo iyo qoysas iyo aabbo iyo hooyo iyo guryo ay ku xiran yihiin ma jiraan ilmahan ma bannaan joogba mase maya waa saameyn badan baa dee ilmihii jira waalidku waa jiraa laakiin ilmihii siddeed saac wuxuu kaaga maqan yahay iskuol marka bay-ad aad ku nooshahay way ku saameynaysaa marka bad baan geli biyana waan iska ilaalin suurtagal maaha bay-aday ku jiraan saboolnimo badan baa eriyada meelaha qaarkood ka jirta dhalinyarada kale ajaaniibta aheen soomaalida ahayn dhexdooda waxay leeyihiin guruubyo gaangis oo maaragtay isdila marka saameynta iyo kudayashadaasina runtii qayb bay ka tahay marka waalidku keligii ma xalin karo laakiin waalidka la-aantiina wax lama xalin karo marka sidii waalidka iyo sistamka wadanka ay ugu wada shaqayn lahaayeen hadda xukuumadda gobolka minnesota tim walls wuxuu maaragtay si gaar aan sanadkan ugu qoondeynay lacag malaayiin oo gaar ah laba milyan ee bar ah sidii shaqo loogu abuuri lahaa dhalinyarada sidii ma garanaysay sports iyo activities loo sameyn lahaa laakiin waa wax kooban weye marka loo eego baahida dhabta ee jirta marka in communitigu si wada jira iskugu yimaado ogana wada hadlo maaragtay waa arrin xasaasi ah deg degna ugu baahan maaragtay solution waa tahay maadaama aad joogtid wasaaraddii shaqada iyo sidoo kaleeto kobcinta dhaqaalaha caqabadda soomaalida haysata iyo ilmahooda dadkan soo galootiga ama la dhihi karaa waa wax sal ku leh shaqa la-aan iyo dhaqaale darro iyo dhibaatooyin hareeyey ha way tahay fursadda qaaliga ah meeshay ka jirtana waxaa weeyaan gobolka minnesota haddadan aan kula hadlaya waxaa bannaan shaqo boqol afartan iyo lix kun oo shaqo ayaa bannaan dadka shaqada raadinayana waa siddeetan kun keli ah marka macnaheedu waxay ka dhigan tahay shaqo qof kasta oo shaqo raadinaya shaquu heli karaa maanta gobolka minnesota laakiin waxaa marmar caqabad noqota xirfaddii ay u baahnaayeen kambaniyadan shaqada raadinaya iyo xirfaddii dhallinyaradii baa laga yaabaa inayna iskeenin marka qaabka lagu xalinayo waxaa weyaan hadda anigu wasaaradeyda si gaar ah lacag soddon milyan oo dollar ah gobolka oo dhan ayaana u qondeynay oo isbuucan soo socda la iclaamin doono marka dhallinyaradu waa inay fursadaha ka faa'iidaysato waxaanan sii badin doonaa baraarujinta iyo wacyigelinta meelahay u tegi karaan tababaradan inay ka helaan waa fursad qaali ah runtii caawinaysana yaraynaysana maaragtay dhibaatooyinka soomaalida haysata shaqada xirfad abuurka marka masaajidadu iyo culummadu qeyb weyn bay arrintan inay ka qaataan maaragtay ayaa loo baahan yahay shaqo badan oo wanaagana way hayaan marka dadaalka badan sidii laiskugu keeni lahaa loogana faa'iideyn lahaa maaragtay dhallinyarada waa shaqo inoo wada taala cid gaarana maaragtay aan u oolin laguna eedeyn karin waalidka laftiisu waa dhiban yahay oo marka waa laga maarmaan maaragtay xamse warfa ayuu kaasi ahaa oo ah wasiirka shaqaaleynta ee gobolka minnesota sahre cabdi axmed ayuu u warramayey
mar kale arooryo axada oo suuban ayaan hawada idinka leenahay dhegaystayaal xiisadda ku salaysan biyaha webiga nailka ayaa sii xoogaysanaysa kadib markii dowladaha masar ethoobiya iyo suudaan ay yeesheen kulan hase yeeshee dowladda suudaan ee arrintaasi war ka keentay biyo xireenka webiga ayaa waxa ay ku dhawaaqday dowladda ethoobiya taasi oo caqabado hor leh ay ku dhalisay masar xuseen cismaan saxnuuni wariyaha v o e da ee bariga dhexe ayaa warkan noo soo diray madaxweynaha dowladda masar cabdulfataax asiisi ayaa si adag u sheegay inuu il gaar ah ku eegayey shirka saddex geesoodka oo ay yeesheen wasiirada khayraadka biyaha ee dowladaha masar suudan iyo ethoobiya kaasoo looga arrinsanayay biyo xireenka webiga niilka ee dalka ethoobiya madaxweyne asiisi oo hadalkan soo dhigay barihiisa rasmiga ee twitterka iyo facebooka ayaa si kulul u sheegay dowladda masar in ay ka go-an tahay ilaalinta xuquuqda ay ku leedahay biyaha webiga niilka waxaan sii wadaynaa qaadidda tallaabooyin ku habboon oo dhinaca siyaasadda iyo qaanuunka caalamiga ah si aan u difaacanno xuquuqdeena dhinaca biyaha webiga niilka ayuu yidhi madaxweyne asiisiga xukuma dalkani dhinaca kale afhayeenka madaxtooyada masar basaam raadi ayaa sheegay in xukuumadda masar ay soo dhoweynayso warka ka soo baxay aqalka cad ee dowladda maraykanka ee ku saabsan biyo xireenka dowladda ethoobiya afhayeenka madaxtooyada dalkani ayaa carabaabay dowladda masar in ay rajaynayso dowladda maraykanka in kaalin firfircoon ay ka qaadato wadaxaajoodka ku aadan biyo xireenka webiga niilka ee dowladda ethoobiya basaam raadi afhayeenka madaxtooyada dowladda masar ayaa xusay in loo baahan yahay door wax ku ool ah oo caalami ah si looga gudbo ayuu yidhi carqaladaha hareeyey wadahadallada biyo xireenka ethoobiya madaxtooyada masar waxa ay soo dhoweynaysaa bayaanka ka soo baxay aqalka cad ee ku saabsan wadahadallada socday ee ku aadanaa biyo-xireenka dowladda ethoobiya kaasoo ay ka mid tahay taageerada maraykanka uu siinayo dowladaha masar suudan iyo ethoobiya oo ah raadinta heshiis ku saabsan shuruucda buuxinta iyo howlgelidda biyo-xireenka ethoobiya ee danaha saddexda wadana dowladda maraykanka ayaa sidoo kale ugu baaqday saddexda dowladood waa suudaan masar iyo ethoobiya in ay muujiyaan niyad wanaaga si ay u gaaraan heshiis dhowraya xuquuqda horumarka dhaqaale iyo barwaaqo loo dhan yahay iyadoo dhinac kasta uu ixtiraamayo xuquuqda kale ee biyaha webiga niilka arrimahan ayaa imaanaya xilli afhayeenka wasaaradda khayraadka biyaha ee dowladda masar uu baahiyey maalintii sabtida in wadahadalladii biyo-xireenka webiga niilka ee dalka ethoobiya ee ka socday dalka suudan inuu ku soo idlaaday guuldaro kadib markii xukuumadda adsawa ay diiday tala soo jeedinta xuquuqda biyaha ee dalka masar taasoo waxyeelo ba-an gaarsiinaysa amniga biyaha ee dalkani masar soddonka bishii sebtembar ilaa iyo shanta bishii oktoobar ee sanadkani magaalada khartuum waxaa ka socday shir ay lahaayeen wasiirada khayraadka biyaha ee dowladaha masar suudan iyo ethoobiya iyo weliba koox aqoon-yahano ah oo caalami ah si la isugu afgarto buuxinta kaydadka biyo-xireenka ethoobiya iyo sida uu u shaqayn lahaa bishii maaja sannaddii labada kun iyo shan iyo tobankii ayay dowladaha suudan masar iyo ethoobiya kala saxiixdeen heshiis is-afgarad ah oo lagu xalinayo murunka ka dhashay biyo-xireenka weyn oo ay dhisanayso dowladda ethoobiya ethoobiya ayaa ka mid ah dalalka ay ka soo burqadaan webiga niilka halka dalalka suudan iyo masar ay ka mid yihiin dalalka hela qulqulka biyaha webiga niilka nolosha in ku dhow boqol milyuun oo qof oo masaari ah ayaa ku tiirsan biyaha webiga niilka mana laha dowladda masar biyo kale oo ay cabayaan dadkeeda ama ay u adeegsanayso waraabka beeraha ku taydsan webiga niilka xuseen saxnuuni v o a qaahira
kanada waxaa ka socdo si hordhaca doorashada guud waa doorasho adagoo dhinacyo isku hayo xilka ra-iisul wasaaraha dalkaasi oo si weyn ee britain loogu jiro haddaba wararkii ugu dambeeyey ee doorashada iyo madmadowga la xidhiidha laba nin ee ra-iisul wasaarayaasha u tartamaya oo soo baxday ayaa sahre cabdi axmed waxa ay ka wareysatay shariif maxamed xaaji guddoomiyaha golaha horumarinta dadka madow ee gobolka alberto aad baad umahadsan tahay howlaha ololaha doorashadu runtii waxay marayaan hadda meelihii ugu sarreeyey waayo waxa naga xiga doorashada ayaa laba usbuuciyo wax lamid ah marka waa xilligay ugu kulishahoo la dhihi karo waa waa dardar culus bay ku socotaa sabab badan oo keenayana waxaa ka mid ah isku dhawaanshaha xisbiyada tartamaya gaar ahaan xisbiyada qolyaha liberaalka ah ee dhinaca badaxda dhexe iyo xisbigan conservative-ka ee dhinaca midigta ah waa gartay bal marka waxaad iga warantaa ra-iisul wasaaraha hadda ee dalkaasi waxaa lagu qabsaday ayaa layidhi oo soo baxday hadda ka hor inuu wejiga madooweystay marka saameyn ma ku yeelan kartaa in markaasi oo cunsuriyad arrintaasi loo arkay haatan oo doorashada u mar labaad rabo
wa waa la dhihi karaa saameyn way yeelan kartaa laakiin xilliga ay soo baxday arrintaasi waxay ahayd xilli doorashadu ay ka dhinayd ilaa iyo muddo bil ah haddana waxaa ka dhiman laba usbuuc oo waxaad moodaa qandhadii iyo iyo iyo iyo dhibaatooyinkii arrintaasi ay keeni lahayd inuu kasoo bogsanayo inuu kasoo bogsanayo hadda saameyntii sidii xoogan sidii aysan ulahayn midda dhibaatada gaar ahaaneed oo isaga u keenayso marka doorashada ka soko waxay ahayd isaga wuxuu banaanka isu soo dhigay inuu ahaa nin arrimahan cunsuriyadda iyo midab kala sooca iyo islaamna ceybka nin aada iyo aada u diidan oo adduunyadoo dhan ay u arkaysay inuu yahay nin u ololeeya in arrimahaasi aysan aysan caalamka ka socon marka taas shaksiyan aad bay u dhibaysaa laakiin doorasho ahaan uma malaynayo in ay dhibaato xoog badan ay ku keenayso waa garta waa yahay marka doorashada hadda waaba lasii galayba sida muuqata marka ma la saadaalin karaa cidda ku guuleysan karta aad bay u adag tahay in la saadaaliyo waayo marjinka udhexeeya labada xisbi aan hadda ku sheegay conservativeka iyo kan xisbigan ra-isul wasaaraha hadda talada waktigiisa ugu dhamaaday ee doorashada u ordaya ayaa aada iyo aada isku dhow colinta ugu dambeysay labadoodaba waxay lahaayeen boqol kiiba soddon iyo shan marka mararka qaarkood iyo mid iyo laba ay isdheeraadaan oo marginal errorkana inta u dhexeeya labadooda ma badna marka in la saadaaliyo way adag tahay waxaan arki doonaa dooda lifeka ah ee dhici doonta maalinta isniinta ah iyo wixii ka dambeeya waxbaa soo bixi doona oo markaas ay dadku dareemi doonaan meesha ay u xoog badnaanayso marka aad bay ulagtahay in la saadaaliyo hadalheen kale oo aada usoo badanaysa waxay tahay ninka kula tartamaya xilka ra-iisul wasaarenimo asna inuu qaban doono ayaa asna waxaa la leeyahay haatan waxaa soo caddaatay in uu heesto dhalasho labaad oo maraykan ah marka horena aan dabcan loo ogeyn sidee asaga laftiisa saameyn ugu yeelan kartaa arrintan wa wa dhib dhib bay u keenaysa arrintaas maalmihii ugu dambeeyey soo baxay ayay soo baxaysay andrew sheer laba qodobba isaguna waa lagu haystaa mid waayo hore wuxuu isu hadda ka hor u geliyey websiteyada inuu yahay insurance broker ama ama dadkan ka dalaala maxaa la yidhahdaa caymiska mana ahayn inuu license u haysto iyo arrintaasi ayaa ayaan ayaan la hubin umausan haysan marka waxaa la yidhi waxaad sheegtay waxaadan ahayn ayaad isku sheegtay oo shaksiyadiisu taas dhibay ku keenaysa arrintan labaad ah in uu dhalashada maraykanka haystana wax uu horey u shaaciyey oo uu sheegay ma ahayn oo waxaa la leeyahay marka maxaad isu sheegi weysay oo aad arrintaas banaanka usoo dhigi weysay marka arrintu waa laga yaabaa dooda maalinta isniinta dhacaysa in labadoodaba ay ay ay noqdaan mid la weeraro labada shakhsiyadeed ee kala hogaaminaya labada xisbi ee isku haysta waa tahay marka guud ahaan dadka shacabka gaar ahaana dadka soo galootiga soomaalidu ay ka mid tahay waxaad bal iga warantaa fursadaha ay heli karaan sanadkan doorashooyinkii hore maxay kaga duwan tahay doorashadan waa doorashadan keliya lama dhihi karo marka la fiiriyo doorashooyinka oo dowladaha kala duwan dowladaha dowlad goboleedyada dowladaha hoose oo deegaamada ah iyo dowladda dhexeba muddooyinkii ugu dambeeyey sanadihii ugu dambeeyey oo dhacayeenba waxaa la arkayay in ay door fiican ka qaadanayaan dadka soomaalida ma ahan inay kuraasta u ordaan keliya laakiin in ay si xoogan uga qayb qaataan oo doorashooyinka qaarkood ay ay ku lug leeyihiin oo ay ka mid yihiin dadka mutadawiciinta ah ee xisbidaha qaarkood ay isticmaalaan oo oo oo xubnahoodii ah tusaale ahaan hadda magaaladan aan joogo kale waxaa ka rashaxan gobol xisbiga liberaalka u sharaxan oo soomaaliyeed sidoo kale wiil soomaaliyeed ayaa wuxuu ka mid yahay dadka maamula mid ka mid ah murashaxiinta iyagoona ka rashaxan magaaladan marka waa waa sidoo kale ontario gobolka la yiraahdo saas oo kale qof ayaa jiro oo xisbigan conservativeka u rashaxan isagana marka way jirtaa in oo ay ay ka qayb qaadashadoodii suntii civic engagementdoodii dhinacan doorashooyinka ah ay soo ay soo badanaysay sanadihii ugu dambeeyeyba tanna waxay ka mid tahay mid kuwii hadda lasoo dhaafay oo kamid ah runtii waa waa waa qeyb lixaad le ay ka qaadanayaan baa la dhihi karaa
shariif maxamed xaaji guddoomiyaha horumarinta dadka madow ee gobolka arbeeta ayuu kaasi ahaa waxa uu warramayey sahra cabdi axmed
waa tahay markana dhinacii heesaha xilligii aan dhegaystayaashii annaguba ku wada nasan jirnay ayaa la joogaa aamine cabdulaahi iyo maxamed axmed kuluc
heestaasi waa waah ee ay ku luuqaynayaan aamine cabdilaahi iyo allah u naxariistee maxamed axmed kuluc ayaynu barnaamijkeennii subaxnimo ku soo gabagabeynaynaa anigoo cabdixaafid sahra iyo dhinaca farsamada ilyaas yare waxaanu idkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo